halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efamyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa axad labaiyo labaatanka bisha janwari labada kun iyo toddobaaiyo tobanka idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobadan idaacaddeenna caawa idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mid a aqalka sare baarlamaanka soomaaliya oo maanta doortay guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen mid ka mid a labada guddoomiye ku-xigeen ayaa v o a ay waraysi la yeelatay aqalka soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada ummadda soomaaliyeed ay ka helaan meesha ka shaqaysa midnimadooda iyo isukeeniddooda wuxuuna ka shaqayn doonaa in dowladnimada soomaaliyeed uu salka u dhigo rajo weyn ayayna ka qabaan ummadda soomaaliyeed waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha cusub ee gambiya aadamo barrow oo la filayo inuu dalkaasi gaaro kadib markii yaxya jaamac madaxweynihii hore ee doorashada looga adkaaday uu xalay dalkaasi ka dhoofay hal milyuunoo qof oo shalay ilaa iyo xalay gudaha maraykanka ku dhigay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo dhaqanka iyo hiddaha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku jeesjeesay dad boqolaal kun gaaraya oo ku mudaharaaday maalinnimadii shalay mudane trump ayaa isaga oo ku sugan aqalka cad oo ah guriga uu ka araminaya afarta sano ee soo socoto twitterkiisa ku soo daabacay dadkani maxay u codayn waayeen haween caana oo ay ka mid ahaayeen heesaaga caanka madonna iyo gloria stephani oo ku caana arrimaha haweenka iyo haween badan oo caanka ah dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii hogaaminayay mudaharaadka loogu talagalay in looga jawaabo arrinta madaxweynenimada afartii shanaad ee maraykanka oo loo dhaariyey donald trump jimcihii laba saac kadib twitterkiisii hore ayuu trump mar kale daabacay twitter uu ugu jawaabayo mudaharadayaasha kaasoo looga soo horjeeday dibadbaxayaasha nabadgelyo ah waa calaamad dimuqraadiyadeed ayuu yidhi haddii aan ka soo horjeedo xitaa waan aqoonsanahay xaqa ah in dadku ay fikirkooda soo bandhigaan ayuu bartiisa twitterka ku daabacay donald trump
hogaamiyihii gambiya ee doorashada lagaga adkaaday yaxya jaame ayaa habeenkii xalay ahaa dalka dibadda uga baxay arrintaas oo soo afjaraysa labayo labaatan sano dalka xoog ku haystay jaame oo doorashadii dhacday natiijadeeda diiday ayaa dowladaha galbeedka afrika ay ku sigteen inay farangeli milatari dalkaasi ku sameeyaan maser jaame waxaa wax hadalla ma jeedin markii uu ka duulayay gegida diyuurada ee banjul isagaoo isagaoo qoyskiisu la socdo dayuuradii qaaday ayaa saacada kadib gaartay dalka equatorial geni waxaa wehelinayay madaxweynaha dalka geni alfa konde oo maalmihii u dambeeyey wadaxaajood kaga jiray sidii maser jaame uu dalka uga bixi lahaa ka tegidda dalka ee maser jaame oo xukunka dalka afgambi kula wareegay sanadkii kii ayaa waxay soo afjaraysaa xiise dalkaasi toddobaadya ka jirtay markii uu diiday inuu xafiiska ka dego iyadoo lagaga adkaaday doorashadii qaran ee dhacday kowdii bishii disembar ee ina dhaaftay ciidamo ka socda dalka senegal iyo nigeria oo ka kooban toddoba kun oo askari ayaa khamiistii galay dalkaasi ay uga hortagaan xubnihii milatari ee daacadda u ahaa maser jaame midowda afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa labaduba taageeray qorshahan faragelinta ah dhinaca maraykankana afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mark toner ayaa sheegay in maraykanka uu soo dhoweynayo isbeddel ka dhacay dalka gambiya madaxweyne barre oo dalkaasi dibadda uga maqnaa ayaa khamiistii lagu dhaariyey safaaradda gambiya ee dalka senegal iyadoo la filayo inuu hadda dalkiisa ku noqdo
maalintii koowaad ee u buuxda madaxweynaha la doortay ee donald trump uu xafiiskiisa fariisto ayaa boqolaal kun oo dad mudaharaada dhigaya ah waxa ay isu tubeen oo ay isugu soo baxeen magaalada washington si ay uga qayb galaan socodka haweenka ee lagu soo bandhigayo mucaaradada caamka ah ee loo hayo maamulka cusub iyo siyaasadihiisa socod kuwaas la mid a ayaa waxa ay ka kala dhaceen lix boqol oo goobood oo ka mid ah dalkan maraykanka maalintii sabtida ee shalay iyo guud ahaan caalamka si midnimo loogu muujiyo socodka magaalada washington si la mid ah sida mudaharaadka ka dhacaya caasimadda maraykanka ayaa qar badan oo ka mid ah mudaharadayaasha caalamka ka dhacay waxa ay keeneen walaac ku saabsan xuquuqda haweenka xuquuqda madaniga iyo arrimaha deegaanka iyadoo muddada uu xilka haynayo madaxweynaha maraykanka trumpna ay bilaabatay
ra-iisul wasaaraha dalka israel benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu maanta la hadli doono madaxweynaha dalka maraykanka donald trump waxaana wadahadallada dhinaca telefoonka ah ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee labada hogaamiye yeeshaan tan iyo markii la caleema saaray madaxweyne trump netanyahu ayaa sheegay in shirka golihiisa wasiirada lagaga wada hadli doono arrimaha israel iyo falastiin iyo xaaladda suuriya iyo weliba halista iiraan trump ayaa horey u ballan qaaday intii ololaha ku jiray inuu taageero xoogan amaba xoog badan la barbar istaagi doono dalka israel islamarkaasna magaalada qudus uu u aqoonsan doono inay tahay caasimadda israel inkastoo magaalada uu muran badani ka taagan yahay
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale kuna soo dhowaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha aqalka sare u doortay xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi halka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad loo kala doortay abshir maxamed axmed iyo mawlid xuseen guhaad doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa horseedi doonta doorashada madaxweyne madaxweynaha oo dhowaan la qaban doono warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray axmed xasan colaad xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen kuwaasi oo noqonaya guddoonkii ugu horreeyey uu yeesho baarlamanku cusub taariikhda soomaaliya guddoonka baarlamanka aqalka sare ayaa waxaa u baratamayey lix iyo toban musharax laba ka mid ah waxay u tartamayeen guddoomiyaha halka afar iyo tobanka kalena ay u baratamayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad xubnaha aqalka sare ee maantay soo xaadiray ayaa ahaa laba iyo konton mudane waxaana ugu horreyn loo dhaqaaqay codeynta guddoomiyaha oo ay ku baratamayeen cabdixaashi cabdulaahi iyo mustafa maxamuud goodax waxayna aakhirkii ku kala baxeen saddex iyo afartan cod oo u helay cabdi xaashi cabdulaahi halka mudanaha la tartamayana uu helay sagaal cod sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha ku-meelgaarka ah ee baarlamanka aqalka sare ee dowladda soomaaliya maxamed xuseen raage
bismillaahi raxmaani raxiim dhegeys waxyar dhegeysta codadkii la qaaday mustafa maxamuud qodax wuxuu helay sagaal cod cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu helay afartan iyo saddex cod wax xumaadana ma jiraan xildhibaanu waxay ahaayeen konton iyo labo saas waxaa ku guulaystay cabdulaahi cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiye gudoomiye aqalka sare waxaa ku guulaystay cabdi xaashi ab
sidoo kale waxaa loo dhaqaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo ay ku tartamayeen toddoba musharax waxaana ugu dambayntii isugu soo haray xildhibaan cabdi axmed dhuxulow dhegdheer iyo abshir maxamed axmed bukaari waxaana mar kale natiijada ku dhawaaqaya xuseen maxamed raage oo ah guddoomiyaha ku-meelgaarka ee aqalka sare
bismillaahi raxmaani raxiim dhegaysta wax yar waa wareegii saddexaad cabdi axmed buxulo wuxuu helay labaiyo labaatan abshir maxamed axmed bukhaarina wuxuu helay soddon wax allaabay ma jiraan saas ayay konton iyo laba ku tahay bukhaari ayaa guulaystay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sidoo kale doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamankaasi waxaana loo doortay mawliid xuseen si kastaba ha ahaatee xubnaha baarlamanka soomaaliya oo ka kooban aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa looga fadhiyaa in ay soo doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo socota ee yeelanayso dowladda soomaaliya ilaa haddana lama sheegin wakhtiga rasmiga ah ee madaxweynaha la dooranayo axmed xasan colaad v o a muqdisho
haddaba doorashadaasi kadib ayaa isla wariyaheenna v o a muqdisho axmed xasan colaad wuxuu waraysi kooban la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub abshir maxamed axmed
runtii dareenkeyga aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maanta waxaa halkan ka dhacay in la helo kalsoonida dad soomaaliyeed oo kugu aaminay mustaqbalkoodu wax sahlan ma ahan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xilka aan u qabto ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynayaa inaan ka soo dhalaali doono aqalka sare wuu ku cusub yahay soomaalida marka maxaa isleedihiin wax waa ka bedeli kartaan siyaasaddii soomaaliya
sidaan khudbadaydiiba ku sheegay aqalka soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada ummadda soomaaliyeed ay ka helaan meesha ka shaqaysa midnimadooda iyo isu keenidooda wuxuuna ka shaqayn doonaa in dowladnimada soomaaliyeed uu salka u dhigo rajo weyn ayayna ka qabaan ummadda soomaaliyeed annagana rajadaas inaan ka soo dhalaalnaan aad iyo aad aan ugu hanweyna
aad bay u adkeed doorashadan maxaa dareemaysa
dabcan waxaan dareemaya dadku inay runtii mudanayaasha aqalka sare inay ahaayeen dad aad xilkasu ah oo aad uga fakeraya codkooda meesha ay dhigayaan taas waxayna tusinaysaa in mas-uuliyadda nala saaray aad u adagta
waddanka soomaaliya markaad fiirisay siyaasaddiisa hadda doorashooyinkii ugu dambeeya baa lagu jiraa kii madaxweynaha dhima maxaa is leedihiin
waxaan rajaynayaa inaan ku maamuli doono sida dastuurku qabo ummadda soomaaliyeedna in ay ku kalsoonaan doonto mudanayaasha ay soo doorteen
ugu dambayntii maadaama gudoomiye ku-xigeenkii aad ku guulaysatay koowaad ee baarlamanka aqalka sare rajadaada ugu dambaysa shacbiga aad u sheegaysa ama rajada wanaagsan aad u tilmaamaysa waxaan u sheegayaa mas-uuliyadda ayna saareen inaan u gudan doonno sidii aan kari karno kartideenna iyo aqoonteenna iyo wax alla waxaan awoodi karnana inaanan ka hakran doonin oo aan aan xaqiijin doonno in aqalka sare uu noqdo meel haldoorka soomaaliyeed ay u soo hanqal taagaan mustaqbalka
kaasi waxa uu ahaa abshir maxamed axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub ee baarlamaanka waa aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa uu warramayay wariyaha v o ed ee muqdisho axmed xasan colaad
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a dadweynaha reer gambiya ayaa maanta bilaabay inay dib ugu soo noqdaan waddooyinka magaalada caasimadda ah ee banjul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee gambiya ee doorashada looga adkaaday yaxya jaamac oo isagu ogolaaday inuu xilka ka dego cadaadis uga yimid waddamada galbeedka africa awgeed yaxya jaamac ayaa gaaray dalka equatorial guines sidoo kalena waxaa gambiya iminka la sugayaa inuu ku noqdo madaxweynaha cusub aadama barrow oo ku sugan dalka senegal warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan xarunta dalka gambiya ayaa axadda maanta sugaysa inuu soo gaadho hogaamiyaha cusub ee dalkaas adhaama barrow arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hogaamiyihii keligii taliska ahaa yaya jaame oo dalkaasi soo xukumayey labiyo labaatan sano uu dalka dibaddiisa u duulay master jaame ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadyo ah inaan la dabagelaynin iyadoo weli madaxweynaha cusub master barrow uu sii joogo dalka deriskee senegal isagoo sugaya dibu noqosho iyo damaashaad weyn ayaa hogaamiyihii hore master jaame loo xaqiijiyey inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo master jaame waxa uu duulay dalka equatorial guiney kadib markii dalalka galbeedka afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego islamarkaasna uu ogolaado guuldarradii soo gaadhay sida sabtidii shalay magaalada dakaar ee dalka senegal uu ka sheegay mersel de sosa madaxa guddiga ururka ay ku bahoobeen dalalka galbeedka afrika ee ecowas
Guinée Conakry. Et un autre avion qui l'attend et qui doit l'emmener en Guinée équatoriale. Donc euh, voilà.
dayuurad ayaa qaaday madaxweyne yaaya jaame kadib khudbaddii uu xalay jeediyey dayuuraddu waxay ku sii degtay dalka guinea conakry dayuurad kale ayaa sugaysa taasoo u qaadaysa dalka equatorial guinea marka waxaan odhan karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay ayuu yidhi ururka ekowas ayaa khamiistii toddobaadkan dalka gambiya iyo hareerihiisaba geeyey ciidan gaadhaya toddoba kun oo askari howlgalkan ayaa dhowaan lasoo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo Nous avons rencontré le président Adama Barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul. Mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser.
waxaan la kulannay madaxweyne barro kaas oo rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada banjuul hase yeeshee istaraatiijiyadeenna koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubinno ka hor inta madaxweyne adhama barro aan la keenin ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ekowas marcel de susa xilka degidda yaaya jaame oo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii awoodda dalka afgembi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwaa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego adhama barrow maxamed jenne oo ka mid a dadka degan magaalada banjuul ayaa dareenkiisa ka hadlaya liggéey du jeex xam nga léegi ku ñëw ñu ngi sant ci yàlla sàkk ko na yokka mu tiye ñëpp benn ilaahay baan ku mahadinaynaa wax walba si wanaagsan bay u socdaan dagaalna ma dhicin dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in jaame uu gambiya si adag ugu soo shaqeeyey haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa islamarkaasna uu sii wadaa waxqabadkii jaame ayuu yidhi master berro ayaa khamiistii toddobaadkan lagu dhaariyey safaaradda gambiya ay ku leedahay dalka senegal iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan oo warbixinta inooga diyaariyay arrimaha dalkaasi gambiya
fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka maraykanka iyo weliba dunida waxaa shalay lagu qabtay dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigeen haween iyagoo kaga soo horjeeday madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump dibadbaxa ugu weyn waxa uu ka dhacay magaalada washington gaar ahaan fagaarihii lagu dhaariyey madaxweyne trump halkaasi oo in ka badan nus milyan qof oo dumarahi oo dumar badani ay isugu yimaadeen haddaba dadkii dibadbaxaasi ka qaybgala waxaa ka mid a dad soomaalida maraykanka ah oo qaarkood ay ka yimaadeen gobollo kala duwan oo dalka ah waryaheena saare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa kadib dhaarintii madaxweyne donald trump ee loo dhaariyey xafiiska xudunta magaalada washington waxaa harqiyay dibadbaxyadan oo ay qabanqaabadooda lahaayeen boqolaal kun oo dumara dadka bannaanbaxyadan dhigaya oo qaar ka mida kasoo mudaaharaad tegay gobollo badan oo dalkan maraykanka ah waxaa mudaaharaadyadoodan ay isku ballansanayeen bilihii lasoo dhaafay iyadoo ujeedkooduna u ahaa inay isugu yimaadaan bartamaha magaalada washington waxaa dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaana dalkan maraykanka ee fanaaniinta siyaasiyiinta iyo dadka u ololeeya xuquuqda dadka oo iyagu ku soo bandhigay aragtidooda fariineed wejiga hore ee aqalka capital hillka oo ah halkii lagu dhaariyey madaxweyne donald trump soomaalida oo ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee maraykanka ayaa trump tabashadooda ay u hayeen hadalladii intii ay socdeen doorashooyinkii dalkan maraykanka waxa ay ka qayb galeen bannaanbaxaasi hibaaq ibraahim axmed iyo aabaheed iyo walaasheedba waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka yimid gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington hibaaq axmed aliib ahaa waa garta hibaaq maxaad u timid dhiisii waxaan u imaaday inaan uh, u dagaalmo dumaarka xaquuqooda marka dareenkaaga siduu ahaa inaad meesha imaaday maxaa rabnay ina oo naagaha oo trump oo ceynayo ina oo like to fight for them to fight for our rights waa tahay hibaaq yaa kula socday maxaa ila socday walaashayda aabahayga iyo saaxiibtayda marka hadda aabbaha mii dhiibi kartaa daqiiqad haa ku dibi karaa waaye halo waa gartay hibaaq aabaheed ayaa tahay maxaad u tagteen dibadbaxa maanta inaad kaga qayb gashaan marka hore waxaan rabay inaan kuu sheego aniga hibaaqba electionka waan ka qayb galnay waxaan aan aada ugu hanweyneen hillary clinton inay soo baxdo oo aanu dooranay oo aan u codaynay ha yeeshee meeshan waa dimuqraasiya waxaa ku guulaystay trump ha yeeshee waxaan kasoo horjeednaa trump iyo waxa uu ka taagan yahay in caafimaadkii uu rabo inuu gooyo in uu keenay inuu dadkii kala saaro waddanka maanta aada u kala dhantaalan yahay waxaanu kasoo horjeednaa sida uu muslimka oo kale uga soo horjeestay ama uu cambaareeyey isagoon sabab weyn u hayn gaar ahaan soomaali americanka degan minnesota iyo iyo maine waxa uu ka sheegay aadaan uga soo horjeednaa marka waxaan rabnaa oo keliya in aan muujino waxyaabaha aan kasoo horjeedno waa gartay waxaa jirta in maaragtay dad fara badan ay dibadbaxaan ka soo qayb galeen muxuu codkiina soo kordhin karaa ayay kula tahay wuxuu soo kordhin karaa in uu garto muddo dheer uu soo socday electionka cambaynkan uu soo socday hadda madaxweynihuu noqday in uu garto intanoo qof isaga oo marka ugu horreysaba looga cod badnaa codka dadka shacabka ah in uu garto in dadkii weli ay ka mudunsan yihiin si uu dib isugu noqdo oo siyaasadihiisa qaar ka bedelo
ka sokow siyaasada donald trump ee xagga dumarka iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay waxaa haddana jira kuwo kale oo ku diidan qaar ka mid a hadalladiisii xanafta lahaa trump intii ay socoto doorashadii dibadbaxyadanina waxay ahaayeen kuwo fariin isaga u ah sidaasi waxaa tiri ayaan sheekh oo ka mid ahay dibadbaxayaashii ka yimid magaaladan washington dhexdeeda xalay iyo shalay waxaa soo baxay ilaa shan boqol oo kun oo qofa dumar rag dhalinyaro dad odayaal habro baa kasoo qayb galay banaanbaxda magaalada washington d c waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dadka muxuu ahaa ujeedkooda fariinta ay gudbinayaan dadka maxay ahayd waa dadka waxay waxaa fariinta ugu muhiimsaneed waxay ahayd inay dadku waxay yidhaahdeen inay deed donald trump inuu ahayn madaxweynaha cadaalad ku socda qof fiican inuu ahayn oo xaqa ku socda ma aha dadka soo banaan baxay shalay iyo xalay waxay ka xanaaqsanaayeen fariinta ugu muhiimsaneed ee ahayd waxay la waxay ka soo horjeedeen trump oo yidhaahdeen cadaalad yani nin cadaalad ku socda ma aha nin xaq dhowra xuquuqda dumarka ma aha markaana waxay yidhaahdeen dee waxaan nahay dad soo baxay waxaan rabnaa inuu madaxweynaha maraykanka donald trump inuu ogaado inaan anagu maxaa yidhahdaa we're gonna make sure inuu xuquuqdeena xaq dhowro maadaama aad tahay gabar da-yar maxaa laftirkaaga ku damqay oo dibadbaxa inaad kusoo biirto kugu qasbay well runti run ahaantii anu deed waxaan ahay qof dhalinyaro ah waxaan ahay qof soomaaliyad ah inan soomaaliyeed inan inkastoo aan american citizen aan ahay laakiin qof madow baan ahay qof muslima baan ahay xuquuq baan leeyahay ninkani rabay inuu uu rabay ninkani ninkani madaxweynaha maraykanka ah uma eka qof xaqa ku socda dadka xaqooda xaq dhowraya ma aha so waxay ahayd inuu inaan anigu dee kasoo qayb galo dadka banaanbaxaya ma-a shalay iyo xalay inaan codkayga la maqlo banaanbaxyadan ayaa waxa ay shalay ilaa iyo xalay ay kala xirxireen dhammaan wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada washington waxaana inta badan la arkayay gaadiidka booliiska iyo ciidamada oo sugaya ammaanka gaaf wareegayana goobaha dadku ay ku badan yihiin ee banaanbaxyada ay ka socdeen inkastoo dibadbaxyadan ay ahaayeen kuwo xalay iyo shalayba xirxiray dhammaanba wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada washington ayaa haddana dadka dibadbaxa dhigaya oo dumar u badnaa waxa ay wateen boorar cid kastaba ay kusoo qoratay waxa iyada sida gaarka ah ay ugu doonayso inay usoo bandhigto oo ay ku doonayso inay trump ku tusto waxa ay kaga soo horjeedo waxaana banaanbaxani u imaanayaa maalin uun kadib markii xafiiska loo dhaariyey madaxweyne donald j trump wuxuuse badanaa ahaa banaanbaxan mid amni ah oo dadku socod dheer ay ku mareeyeen waddooyinka inkastoo xalay fiidkii maray ahayd magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka shaashadaha caalamka laga arkaya iyadoo dibadbaxyadu ay kusii fidayaan aada iyo aad ayay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay warbixintaa ka hadlaysay dibadbaxyadii shalay ka dhacay caalamka intiisa badan caasimada maraykanka ee washingtonna ay xudunta u ahayd haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo hayay wariyaheenna jaamac abuulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad xad walba kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan mawduuceenna waxa uu ku saabsan yahay waa maxay sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub waxaa barnaamijka noogu marti ah ibraahim axmed cali oo soomaalidu inteeda badan ay u yaqaanaan ibraahim shaash shaash waxa uu ahaa kabtankii kubadda cagta ee qaranka iyo weliba kooxdii horseed oo kooxihii ugu xooga badnaa horyaalka kubadda cagta ee soomaaliya ibraahim shaash marka hore kusoo dhowow adigoo aad iyo aad u mahadsan laanta afka soomaaliga marka xigana sidee ayay u muuqataa awoodda ama caafimaadka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku jira horyaalada kubadda cagta tayo intay la eg ayay leeyihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آه، جامعة ماركو رواد مع سنتهي برنامج كان آه، برنامج هذا قيمة بدن وي marka waxaan rajeynayaa inuu noqdo mid un markaa miro dhal ah Wa- waxay ku xiran tahay un marka ugu horeysa barnaamijku wuxuu ka bilaabanayaa haddii la doonayo ciyaartooy soomaaliyeed oo tayo leh in la helo waxaa ka horeysa marka hore in la sameeyo barnaamij balaan ah oo markaa noqonaya mid lagu horumarinayo dhalinyarada Eh, barnaamijkaas waxaa iska kaashan doona un dad aqoon yahana marka waxaan filayaa waxaa loo baahan yahay inay iska kaashadaan waalidiinta iyo waxaa jooga dalka eh, yurub waxaa jooga ciyaartooydii hore marka waxaan rajeynayaa in barnaamijkan eh, in la- mataqaanaa oo markaa la dardar geliyo oo uu noqdo mid mataqaanaa miro dhala marka laakiin waxaa loo baahan yahay in balaan loo sameeyo marka hore qaaradda yurub in muddo ah ayay soomaalidu degan yihiin ilmihii ku dhashay ayaa qaangaaray oo iyagoo tiro badan joogo nidaamyada waddamada yurub intooda badanna waa uu u dhisan yahay in dhallinyarada ayagoo yaryar la tababaro oo ay soo baxaan maxaa ka hortaagan soomaalida inay ka qayb galaan nidaamyadaas Wa- wax hortaagan ma jiraan oo qaarkood baa weliba dee kooxa waaweyn oo sida manchester united iyo mataqaanaa eh, ingiriiska markaan kasoo qaado Eh, meelo badan oo lagu tababara ciyaartooyda ama tababaro lagu siiyo waa jiraan oo mataqaanaa markaa la geeyo laakiin de waa wax fara ku tirisa dhanka kale waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa ciyaartooyda aan barnaamij gaara loo sameeyo ay laftirkooda la tartan soomaalida hadda waxay mashquul ku noqotay somali week wax la yihahdo marka somali weekan baa mushkilad weyn jirta laakiin waxaad ma- marka dhinaca kalena arkaysaa dhaqdhaqaaqyo waa jiraan oo wax la raadinaya in wax lagu horumariyo ama laftirkoodba eh, waxtar lahoo dhinaca mataqaanaa eh, mataqaana eh, edebta iyo mataqaana dhaqan celinta iyo disciplinka iyo waxaas ku ku haboon laakiin weli dhankii la rabay ma gaarin waxaana leeyahay waxaa saldhig waa weliba dhibaatadan weli soomaalida reer guuraa wey marka bal marka hore in la dega loo baahan yahay marka markaan degno insha allahu tacala waxaan rajeynaya in mataqaana la heli doono ciyaartooy waa tahay soddon sano kadib marka la degi doono waa la isweydiin karaa yurub Eh, waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaa inay jiraan tiro haba yaraatee tobaneeye ka yar oo soomaaliyeed oo la filayo inay si fiican uga soo dhalaalaan horyaalada qaaradda yurub aan marka ugu horreyso u baaqo dhegaystaha koowaad dhegaysta adigoo meesha aad joogto iyo magacagoo saddexan ku bilaabayo su-aal iyo t- iyo fikir midkaad qabtaba soo dhowow magacayga waa axmed salaad cusmaan een ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya Caqaba- caqabadaha hortaagan ee dhalinyarada soomaalida waxaa ka mid ah dad ma ahna kasoo bixi karaan trainingada marka soomaalida marka badanaa ma ma ma taalantan gareeyaan ama jaanis ma siiyaan een muxuu aha traininga because laba maalin ama saddex maalin hadduu training aado qofka waa waa- wuu ka cajisaya soomaalida marka waxyaalahaas badan ayaa saameynta ama dhibaatooyinka badan oo hortaagan ay jiraan teeda kalena een- een qofka ciyaaryahanka ama cunuga yar hadduu jecel yahay inuu ciyaaro maybe waxaa ku adkaanaysa familka inay ku adkeeyaan ay dhahaan muxuu ahaa maxaa u mashquulaysa ama waxbarasho keliya ama shaqo ku mashquulsha marka soomaalida badanaa een, caqabadaha hortaagan ama yacni waxay ka mid tahay horta een, hooyu ku weynaye marka aniga waxaan isdhihi karaa waa dhibaatooyinka ugu waaweyn naga haysta dhinaca goordista waxaa ka mid ah dhinaca waalidiinta ama yani ayaan dareemayaa waa tahay axmed salaad aad ayaad u mahadsan tahay ibraahim eh, shaash axmed salaad axmed asaga afrika ayuu u joogaa oo waxaan filayaa inuusan la soconin fursadaha ka jira yurub marka eh, waxaan leeyahay fursada axmed fursada ayaa jiro halkan yurub marka eh, haddii hataa la waayo organisasyone iyo mataqaanaa macalimiin soomaaliya ama waalidiinta laftirkooda waxaa jira naadiyaal yaryar oo ama naadi walba oo ka dhisan yurub wuxuu leeyahay meelo badan ama xaafad walba waxay leedahay naadiyo mataqaanaa lagu tababara dhalinyarada marka eh, eedda ugu badan waxaa iskale ma ahan eh, maamulada sheegi maayo laakiin wa- waalidiinta iskale maxaa yeele hataa haddii la waayo ciyaartooydii hore ama haddii la waayo soomaaliya isku mashquuliyiin ciyaa- dhalinyaradan la tababaro waalidka wuxuu geysan karaa xaafadaha waxaa ka tis- waxaa ka dhisan kooxa yaryar oo mataqaanaa ilmaha la geeyo oo xoogaa lacag lagu bixiyo marka eh, waa la tahay heli karaa ilmaha shaash inay shaash tababaro adiga iyo ku sameeyaan.
adiga iyo axmed salaad waxaan u malaynayaa inaad meel isaga dhow dihiin oo aad isku raacsan tihiin inkastoo aad fursadaha dhankeeda aad ku kala duwan tihiin laba qodob oo qodob ka mid a hore aad adiga u sheegtay oo aad ku tiri asluubta axmed asna wuu ka shanqariyey oo wuxuu yidhi dhallinyaradu hadday laba jeer saddex jeer tababarkii tagaan ma ahan dad si toosa ugu sii jiraya oo way ka caajisayaan marka halkaa asluub daraa ka soo baxday haddana waalidiinta wuxuu yidhi kuma dhiirigeliyaan dhallinyarada labadaas qodob waad ka simantihiin soo maa waan ka simanahay laakiin dee waxaan halkaa isku a- aragtida way kala duwan tahay iyo fursadda marka eh, fursadda ilmaha waxa weeye eh, wa- waxay u baahan yihiin marka hore in la jiheeyo marka jiheynta unbaa mush- mataqaanaa wax walba ay ku kala duwan yihiin canuga haddii la rabo inaad mataqaanaa eh, aad mustaqbal u samaysid marka hore waa inaad jiheysaa waxa uu rabo markaa kabacdina aad ka tashataa wixii uu qaban karo haddii sporti laga hadlaayo waxay u baahan yahay canuga la jiheeyo waalidkiisa inuu jiheeyo waalidkiisa laftigiisa waxaa loo baahan yahay inuu aqoon mataqaana ku filan oo uu heli karo oo ah hadduusan heli karinna dad inuu la tashto laakiin waxaa furan fursad waxaa furan xaafadaha waxaa ka dhisan naadiyo lacag dawladaha ay ku bixiyaan qarash lagu bixiyo marka soomaalidu haddii la waayo wax kale waxaa heli karaa aan ku leeyahay in ilmaha waalidiintooda ay geeyaan naadiyada xaafadooda waa tahay ibraahim shaash ayaad aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystaha kale aan u baaqo dhegaysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow ibraahim shaashna maxaad weydiin lahayd magacaygu waxaa waa maxamed cabdullaahi s l a waxaana joogaa magaalada kismaayo shaash waxaan weydiinaya aada u mahadsan yahay maadaama kabtankii hore ee xulka soomaaliya uu ka tirsanaay waxaana keenaya waa qasab waalidiinta inkastoo ayaga ciyaartooyda dhalinyaradooda kuwa macnaha kuwaananin inay bal- kubadda cagta ee horumar ka gaaraan badana ay diidaan waxaana jiro niman sheegtay xiriirka soomaaliya oo ay sheegteen inay yihiin eh, soomaaliya matalayaan ayaga laftigooda caqabad ay ku yihiin soomaaliya Eh, wax horumara kama gaarsiiyaan waxayna sheegaan mar walba inay qabtaan ciyaaro horyaalka soomaaliyeed waa tahay oo maxamed bulshada lagu laakiin qabto.
eh, eh, su-aashanada iyo mawduuca maanta waxay ku aadan tahay eh, sababta ay dhallinyarada soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee yurub marka tan soomaaliya maalin kalean u dhiganaynaa ayada wax fikira ama su-aala ma ka haysaa waxaan ka haynaa waa sax weye horyaalka yurub dhalinyarada badanaa yurub ayay ku wada dhasheen kuna qaangaareen waxaana arrintaas laga rabaa waalidiinta yurub joogo inay ku bororgaraameeyaan badanaa ingiriiska waxaa jooga dhalinyaro badan oo tayeysan oo kubadda cagta dheeli karo waxaad u moodaa badanaa in waalidiintoodan ogoleen inay ka qayb qaataan ama ay tagaan akademiyada lagu tababaro dhalinyarada kubadda cagta ah ee meelaha lagu tababaro Eh, marka waxaan dhihi lahay fursada noocaas qaarkooda badanaa ma helaan Eh, waalidiintana aad bayna uga soo horjeedaan ee soomaaliyeed ee xaggaa degan inay dhalinyaradooda sportiska ee meeshaa geeyaan sida manchester oo kale chelsea oo kale africa waa la geeyaa dadka jooga africa ayaa ka qayb qaata marka soomaaliya yurub inay kasoo dhex muuqdaan waxaa kuwas garaynayo Eh, dadka waalidiinta halkaa joogo ee yurub degan ayaa waxaad u moodaa inay hortaagan yihiin midda Maxamed- labaad akhlaaqda laftigeedu waa loo baahan yahay dhalinyarada xaggaa joogto in caalamidada badanaa ee koorsada qaadanayaan qaarkood inayna adkeysi u yeelaninba badanaa oo Ma- ee macnaa kasoo bixi karin maxamed s l a oo jooga kismaayo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay shaash eh, maxaad ku daraysaa maxamed hadalkiisa waalidiinta haddana mar kalea lagu soo noqdo waa salaamaya calalemiyu jooga masafaanole marka kismaayo waa magaaladeyda anigu marka barnaamijka laga hadlayo waa barnaamij yurub ah marka waxaan rajaynaynaa in eh, mawduuca marka hore in la fahmo oo markaa kabacdina ay noqoto mid mataqaanaa eh, si toosa loo dhexgalo waxaan leeyahay marka eh, asaga waa waan waan waan waan waan tixgelinayaa kelmada uu leeyahay laakiin de waxaan rabaa aniga in la- laga hadlo waalidiinta waalidiinta maxaa hortaagan maxay diidi karaan waalidiinta waalidiintu cid walba wax- yur- dhibaatada taagan yurub ma- waa ognahay maanta dhalinyaradii xabsiyay ku jiraan darooga bay gelayaan waxbay gelayaan marka cid walba waxay qatiyaanka taagan tahay canugeedii inay meel u hesho marka waxaan rajaynaynaa qaar baa guryihi soomaaliya usoo celiyo marka sportig waa the only way ee lagu xanaanayn karo lagu celin karo lagu xakamayn karo ciyaartooyga marka waxaan leeyahay waalidiinta waxay u baahan yihiin wacyigelin wacyigelintaasna waxay ka imaan kartaa dhowr arrimood oo ah midda ugu horeysa waa in la helaa committee waalidiinta ah oo u howlgalo in mataqaanaa ilmahan la la jiheeyo marka kabacdina ay la tashtaan wixii aqoonta u lahaa waa tahay wixii aqoonta u lahaa ee lala tashan lahaa xagee laga helayaa dhibaatada jirta sida aad horey carabka ugu dhufatay waa la kala baahay dadku waa lama degano waa mar walba waa la guurayaa ciwaan gooni ah oo laga helo dadkii waaye aragga ahaa horey kubadda cagta iyo ciyaaraha noocooda kaleba ka soo qaybgalay ma jiraan uradoodu iskuma aadaadano marka see talo loogu soo doontaa soomaalidu waxay tiraa jaamac jaamac waxaa jiro eh, mushkilad aad u weyn oo hortaagan Soom- soomaalidu way qaybsan tahay waqtigan xaadirka ah ama waxay u qaybsan tahay xaafada ama waxay u qaybsan tahay qabiil marka hataa waxaana la helaynin haddaan idhaahdo war hal qabiil hal qabiil hataa waxa lagu organisaariyay haddii la yidhahdo hataa uma heli karaan inay qabiil isku organisaariyaan dhibaatada meesha jirto ma ahan oo keliya inay reer guuraa yihiin ee waxa weeye oo keliya waxaa loo baahan yahay xataa haddii la helo dad ay aqoonta lahaa oo waxay leeyihiin waxbuu ku qaadanaya ilmaha iyagoo wax ku cunaya waa fahmaysa soomaali marka laba ciladood baad hadda carabka ku dhufatay waa cilad koowaad ee ah inaysan soomaalidu diyaar u ahayn ama aysan wax diyaar garayn karin oo ololihii ciyaartooyda lagu tababari lahaa aysan geli karin xataa haddii la yidhaahdo dhankan loo kala jaba ee qabiil qabiilka ha lagu aadiyo qodobka labaad ee shaash aad sheegtayna waxaa weeye oo aad tiri see looga daaweynaya waxay aaminsan yihiin qofkii wax qabanqaabiyo in uu wax ku cunayo oo waxbaana la ku cunayaabaa la leeyahay marka labada caruurtiida baa wax lagu cunayaa bal leeyahay, asagana barnaamij uu ku tay waxba uma hayo waa fahmaysa soomaali marka ciladii haddii la helay waa dawadii barkeed baa la yidhaahdaa maxaa loo xalin laaya haddii la og yahay labadaas ciladood inay jiraan waa wa- wa- waqti waqtiga unbaa mataqaanaa dhiman oo waxaan leeyahay eh, mar waxaan leeyahay waqtiga markuu u yimaado bay ku habboon tahay laakiin da waxaan sheegayaa dhinaca kale dhaqdhaqaaqyo badan baa jiro oo lagu raadinayay in ho- wax lagu horumariyo haba qaldanaadaan haddii la doono laakiin aniga waxaan ka hadlayaa oo keliya maba sheegayo dadkii aqoonta lahaa ma sheegayo waxaan rabaa marka hore waalidiinta in laga helay in ilmahooda meel geeyaan weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijkeena axadlaha ee wicitaanka dhegeystaha ee v o a toddobaadkanna waxaanu uga hadlaynaa waa maxay sababta ay dhallinyarada soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub waxaa inoogu marti ah ibraahim axmed cali oo loo yaqaan ibraahim shaash haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad barnaamijka iyo barnaamijyada kale ee soo socda wicitaanka dhegeystaha aad ka qayb qaadataanna fadlan noogu soo dira iimailka somali at v o a news dot com kuna xus wicitaanka dhegeystaha waa tahay iyadana wacyigelin bay u baahan tahay baa tiri waan usoo noqon doonaa sida lagu wacyigelin doono aan u baaqo dhegeyste kale ee dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a Een, waan ku dhawahay barnaamijka waan salaamayaa kabtanka sharafta badan ee u ciyaaray naadiga horseed iyo xulka qaranka dalkana soomaaliya kabtan shaash waxaan kaloon salaamayaa dhegeystayaasha khadka igula jira v o a da wariyaasheeda waxaan leeyahay een, eh, asalaamu calaykum Een, salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo een, fikirkeyga marka hore ku aadan een, sida ciyaartoyda soomaalida ah ee ay uga soo bixi laayihiin qaaradda yurub ama loo heli laayahay ciyaartooy professional oo soomaali ah kadibna kabtanka ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo waa Een, tahay haddii aan ku su-aasha hormaro fikirkeyga- su-aasha iyo fikirkaada intaada ku bilaabin magacaadoo saddexan iyo meesha aad joogto fadlan Een, eh, magacaygu waa caydiida cabdiraxmaan aadan oo ah weriye soomaaliyeed oo dhanka isboortiga ka shaqeeya hadda ka tirsan idaacadda ciyaaraha ee gol f m waxna ku qora shabakada qalinka cayaaraha Een, eh, fikirkeyga wuxuu yahay sidaan ognahay ciyaartoy soomaaliya ayaa soo baxday oo ku saabsan een, kubadda cagta sida cabdisalaam een, ibraahim cadaay oo manchester city aan ku aragnay iyo ayuub daa'uud oo kooxda yuventus aan ku aragnay labaduba laba ciyaarood oo caalamiya ayaa bedel lagu keenay waa labada ciyaaryahan aan isleeyahay waa ciyaartoyda soomaalida een, aan islahayn een, waxa ay keeni doonaan magac marka la fiiriyo qaaradda yurub Een, aniga fikirkeyga horta marka hore waxa uu yahay sideedaba ma aaminsani in ciyaartooy ka soo baxda qaaradda yurub ay magac u keeni karaan dalkeena soomaaliya waayo waxaan ognahay in ay qaadanayaan dhalasho dal kale oo aysan u ciyaaraynin dalkeena sidoo kalena waxaan aragnaa een, ciyaartoydii hore ee dalkeena soomaaliya soo martay oo mid waliba uu sheego in wiilkiisu uu ka tirsan yahay koox kubadda cagta ah oo uu barto kubadda cagta haddana wax soo baxa ma aragno ayuub daa'uud een, yuventus ayuu bedel kusoo galay kulan bolonya ay la ciyaarayeen een, kadib waxa uu aaday switzerland kadib waxa uu aaday dal kale oo hungary inuu ahaan u malaynayo kadibna waa la waayey cadaay sidoo kale manchester city iyadoo new patrick fiera lagu la yiri ayaan weyne meel uu ka baxay inkastoo waaytay dhalashada norway marka aniga waxaan isleeyahay een, maba loo baahna ciyaartooy in qaaradda yurub hadda laga soo saaro ee waxaa loo baahan yahay ciyaartooyda dalka gudihiisa joogta in la tayeeyo oo ciyaartooydii hore oo shaash uu ka mid yahay ay dalka kusoo laabtaan oo ay baraan een, kubadda cagta sida een, loo ciyaaro physicalka ay ka dhisaan een, islamarkaana ay dalka kusoo laabtaan ee ma ahan in xoogga la saaro in ciyaartooy qaaradda yurub laga raadiyo soomaaliya oo maxay usoo bixi waayeen la yidhaahdo waa tahay Anigu ee, fikirkaas, fikirkaaga haddaan een, ma caydiid qabo.
halkaa uga gudubno ee, su- wixii su-aala waa fikir aad u cad waxaan u malaynayaa shaashna wakti baan siinaynaa inuu fikirkaas inoo sii furfuro wax su-aala Ah, ibraahim shaash ma een, haysaa su-aashan weydiinaya waxay tahay een, shaash een, waxaa tahay kabtankii xulka qaranka soomaaliyeed iyo naadiga horseed waxaad joogtaa dalka jarmalka waxaan filayaa inaad muddo halkaas ku noolayd waxaa hadda eh, barnaamijkan uu ku saabsan yahay waxay tahay maxay ciyaartooy soomaaliya ay usoo bixi waayeen marna ma isku dayday adigu in aad dalka dib ugu soo laabato oo aad wixii aad baratay ee aad taqaanay ee daaficii birta ahaa aad ku ahayd inaad barto ciyaartooyda kooxaha soomaalida u ciyaarta iyo xulka qaranka dalkana soomaaliya haddii aadan horey u samayna hadda talada ma kugu jirtaa waa su-aal aad u muhiimsan waxaan ka shaash shaash waxaan shaash waxaan ka codsanayaa caydid waxaan leeyahay aad baan aad baan mataqaanaa mataqaanaa aan kugu mahad celinaya inaad barnaamijka waxa oga jirto qayb aad oga jirto laakiin waxaan filayaa meesha aad taabanayso waa arrin kale oo mataqaanaa ani shaksiyan ugu ugu saabsan buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa fikir kale oo aniga waxaan ku kordhin lahaa dalka soomaaliya dhinaca kalena waxaad leedahay ma loo ma- maba jiraan halkan wax mataqaanaa jiro yurub oo yurub waa la degan yahay half million baa degan Eh, aniga wixii aan qabto halkan waxaan ka qabtaa isbuu sanadkii laba mar baa waxaan qabtaa eh, cayaaro oo ah mataqaanaa eh, waxa- dhalinyaro ma aha ilmo yaryar ma aha laakiin dhalinyaro isu keenaa qaxooti ha noqdaano qalqalo ajnabi ha noqdaano Eh, marka soomaali wiib buu noqonayaa marka marna ha- waxaan sameeyaa winterka hool baan ku dhelisiyaa marna waxaan si mataqaanaa kuwii aan aniga dhalay laftirkooda baa mashquul aan ku noqday oo aan ku- mataqaanaa haddii aad aragtid habkay u cayaarayan aad laftirkii aad yaabaysa laakiin duruuf kale mataqaanaa iyo saaxiib qaldan baa meesha soo galay meelaha qaarkood marka sababahaasaa jiro sababahaasaa jira sababaha ugu weyn ee jira waxaa weeye ilmo dhalinyaro ee way jiraan labada aad sheegaysid keliya ma aan kuwo kale oo badanaa jira labadaasna sida aad sheegto waa lumeen warkooda lama hayo waa runtaa laakiin waxaa wa- ujeedadu hadda uu mataqaana jaamac uuna weydiinaya waxay tahay habkee ugu sahlan oo marka waxa ugu weyn oo mataqaana la raba in la sameeyo waa planning aniga waxaan sameeyey mashruuca horumarinta ciyaaraha mataqaana two thousand two thousand oo yurub iyo mataqaana canada marka waa socon weyn soomaalida wa- waxay u baahan tahay waa luudaysaa marka waxaan rajeynayaa luuditaankaasi inuu meel ka soo baxo hadduu ilaalaal ka noqdo dhanka kale haddaad su-aashaada usoo noqdo waan imaanayaa dalka hadduu ilaalaal ka noqdo qorshaha taasoo ku jirta waxaan rajaynayaa caydid inuu weli eh, qadka taleefonka noogu jiro Eh, haddii uu noogu jirana fursad kale ayaan siin doonaa arrinta uu ka shanqariyey caydid oo ah in dhalinyaro soomaaliyeed ay soo baxeen oo laba wiil uu ka magacaabay eh, juventus iyo manchester city dareenkaas dad badan oo soomaali aha la qabo waxaa horaantii sagaashanaadkii ama bartamihii sagaashanaadkii dalka holland ka soo baxay yuusuf xirsi oo u saftay kooxda ajax in muddo aana ciyaarayay kabacdina ajax iska kareysay oo ay siisay koox la yidhaahdo nek naimikhan kadibna australia u wareegay yuusuf ciyaartiisu aad ayay u wanaagsanayd laakiin tabar ayaa cishay arrinta caydiid uu taabtay ee labada ciyaartooy ee kale iyaguna ciyaaro waaweyn saftay laakiin aan dib dambe loo arag ma isku cillad bay qabaan mise cillad kalaa haysata iyagana arrinta tabartanse ma tahay mid ciyaartooyda soomaaliyeed haysato Maxay- maya ta- tabartu tabartu kooxaha waxay leeyihiin eh, macalimiin physically ah marka eh, physically ciyaartooy aan diyaarsanayna garoon la geyn maayo Eh, ma ahan marka arrinkaa arrin ku saabsan xagga ta- eh, jirka ma ahan ee waa xagga farsamada marka ciyaartooyga markuu farsamo la yimaado oo awood la yimaado unba garoonka la geynaya marka tabartooda ma ahan waa cayaar cayaartooda ayaa liidata sidaa baan loo keenaynin garoomada Eh, ibraahim shaash adigana carabka ayaad ku dhufatay dhegaystayaashii hore ee caydiidka horreeyey qaarkoodna carabka ayay ku dhufteen arrinta asluubta way soo noqnoqotay waxaa dhagaystihii nairobi naga soo wacay ee maxamed salaad waxa uu yidhi eh, ciyaartooyda hadday laba saddex jeer tababar ka qayb galaan marka dambe inay hawada ka baxaan baaba laga yaabaa aysan garoonka ku noqono tababar dambe aadin inay macalimiintu dhagaystaan oo haddii la fadhiisiiyo ilmaha soomaalida qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo dhahaya macalinkii ima fadhiisin karo ama laima bedeli karo marka arrintaa tababarana waad soo ahayd in muddaa waad soo ciyaaraysay soo loo xallin karaa Eh, waa very simple waxa loo xallin karo waxa weeye waa in la helaa motivation wax la yidhahdo motivationka waxa weeye dhiirigelin ciyaartooyda in la dhiirigeliyo waa inay wax ku farxaan la siiyo waa in dhar loo gado waa in waa in mataqaanaa eh, ka- qalabkii ku ciyaareen la siiyo markay cayaaraha dhameeyaan waa in cabitaan la siiyo waa in mataqaanaa organization loo sameyo waa in xaflada yaryar laga qayb geliyo waa in tartamo la geeyo waa marka intaasoo dhan waxay ku dhiirigelinaysaa ciyaartooyga inuu mataqaanaa ku dhiirigelaado inuu mataqaanaa rabitaankiisa inuu sii cayaaro marka waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay ar- arrintaasi si- mataqaanaa si fajigan uga tacdiraan oo ah dhinaca dhiirigelinta oo ah motivation la siiyo cayaartooyda hadiyadooyin yar yar qalabkay ku cayaari lahayn cayaarahay ka qaybgeli lahayn waxaasoo dhan waxay ka caawinayaan dhanka mataqaanaa eh, dhiirigelinta shaash dhegaystayaasha eh, na dhegaysanaya waxaa laga yaabaa khaasatan kuwa soomaaliya iyo bariga afrika caalamka nagala socdo inay dhahaan ilmo yurub joogo in la yidhahdo cabitaan ha loo iibiyo dhar ha loo iibiyo ha laga farxiyo waalidiintood baa maalin walba lacaga soo diree taas inaysan dhib badan ka taagnayn baa laga yaabaa maxaad ugu jawaabi lahayd Waa- waa- aad baa dhib dhib badan baa ka taagan dee aniga ka hadli maayo in dhalo ko ko koola iyo faanta loo gado waxaa laga hadlayaa in mataqaanaa un markaa eh, ama eh, waxyaala markay kasoo baxaan wax mataqaanaa waxayla hadiyado yaryar in loo gado Eh, koox ahaan markay mataqaanaa ay cayaaraan in mataqaanaa eh, laga farxiyo eh, ama mataqaanaa marka eh, ma ahan oo keliya dhalo koola iyo mataqaanaa eh, cabitaan ma ahan Eh, dhiirigelinta waxyaala badana mataqaanaa ay ku imaanaysaa marka waxaan rajeynaya xaflado yaroo loo qabto oo hadiyooyin lagu siiyo koobab lagu siiyo bilada la siiyo eh, kobal la siiyo cayaartooyga fiican wax kan mataqaanaa wax marka dhowr dhowr dhowr dhowr arrimood oo lagu dhiirigelin kara ayaa jira marka waxaan rajeynayaa in on- in la heli karo fursadaas marka waxaan rajeynayaa kuwa soomaaliya laftirkooda annaga naadiyadaan ku jirna waa nala xereyn jiray lacag baana la siin jiray bremian la siin jiray cayaarta markaan dhelina bremian lacag baana la siin jiray markaan qaranka ka tegayna bu- m- waxaana la siin jiray pocket money marka waxay kamid yihiin waxaasoo dhan wixii dhiirigelinayo marka calaayaxal waxaan rajeynayaa waalidiinta in ay arrinkaasi fahmaan ama wixii maamulka ahay laftirkooda inay mataqaana arrinkaasi fahmaan iyo qolooyinkiina wariyaalka ani aad baan adigana kugu mahad celinaya jaamac cidiidna aad baan ugu mahad dhowr jeer bu asaga laftir kasii wareystaan xamar buu igu wareystay marka calaayaxal hawshaan waxaan rajeynayaa idinkiina idinka laftirkiina wariyaalka qayb baad ka tihiin inaadan ka caajis waa tahay eh, caydiid baan u laabanayaa haddii uu nala joogo inuu su-aal kooban gabagabadii baan ku jirnaa caydiid haa waa ku maqlaa jaamac gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa su-aal kooban ama tala kooban midba Een, talo kooban aan soo jeedi lahaa taladaydu aniga waxa ay tahay een, kubadda cagta soomaaliya hadda meel fiican oo laga bilaabo ayay maraysaa dadka soomaaliyeed ee iga dhegaysanaya qaaradda yurub iyo amerika iyo caalamka oo dhan waxaan u sheegayaa marka hore kow haddii ciyaartooy ay soo baxayso in ciyaartooydooda ay een, ku dhiirigeliyaan in haddiiba ay kubadda cagta baranayaan oo ay kooxa- kooxaha yurub u ciyaarayaan aysan qaadan dhalasho kale oo ay een, qaranka soomaaliyeed u ciyaaraan sida victor wanyama oo kale oo tottenham u ciyaara oo nin kenyatia ah oo nairobi yimaado oo dalkiisa ugu ciyaara oo diiday dhalashooyin fara badan oo loo soo jeediyey oo ah kabtanka xulka kenya sharaf ayaan u haynaa ciyaartooygii dibadda ka yimaada ee soo barta kubadda cagta waxaan leenahay marka waalidiinta fadlan wadaniyada ilmihiina bara kuwa kubadda cagta baranaya inay qaranka soomaaliyeed u caydiid ciyaaraan caydiid aad Sidoo ayaad u kale, mahadsan een, tahay gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaan jeclahay inaan shaash aan siiyo ugu dambaynta aan idhaahdo rajo maxaad ka qabtaa in ciyaartooy soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo si toos ah ay uga qayb galaan ciyaaraha kubadda cagta iyo yurub iyo weliba rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa in ciyaartooydii hore ay gacan ka geystaan dalka iyo dabaddaba Raj- rajadayda aniga mar walba way fiican tahay waana soo bixi doonaan insha allahu tacaala waxa waktiba unbaa keliya mataqaana ay u baahan tahay iyo eh, barnaamij mataqaana loo balaan gareeyo marka calaayi xaal waxaan rajeynayaa in sanadyada soo socda hadduu ilaa raalli ka noqdo eh, aan helna cayaartooy soomaaliyeed oo yurubka cayaaraya oo aan aragno annagana ku farxano Eh, dalkan dalkana wax taro marka waa rajada way fiican tahay insha allahu tacaala ibraahim axmed cali shaash kabtankii hore ee kooxda horseed iyo weliba qaranka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa wakhtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashayba jaamaca idinkaa mudan adiga iyo idaacadda v o o gaya waa tahay dhegaystayaal halkaas ayaanu kusoo gebagabeyneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu iigu marti ahaa kabtankii hore ee kubadda cagta qaranka iyo kooxda horseed ibraahim axmed cali shaash mahad gaara waxaan u celinayaa dhegaystayaasha dhammaantood iyo weliba dhegaystayaashii barnaamijka nagala soo qaybgalaya ee soo wactamay tan iyo kulantideenna dambena waa aniga oo jaamac farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buulla jaamac jaamac faras loo nala socotiinaya barnaamijkaasi halkaad kala socotaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal sheeko xiriiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay marar badan sida la moodase kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya waxaase run ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasha leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo laguna baro dabeecadda degaankooda iyo hanaanka nolosha bulshadooda intaa ka sokow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa uga xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansiyahan ee lagu kala magacaabi jiray faarax xuseen sharmaarke iyo maxamuud muuse mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay gabaalkii markay isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu faarax soo xusuustay sheeko xiriiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya maxamuudna atoorka ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaana tarow atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday ha sugi waaye sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta tiyada la ugaarsado ee wax ka hilib roon markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo uruuriso meel qurana ay tuumiso cilmi ogaareedka soomaalida haddii ay tahay in la raacana sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa waa guuyo waa manjacas waa qusley oo waa golcas keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmooya iiga durugma leh sagaaro mircawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanaya dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa sanaan carabey gabaygiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaaraha ee taynayo oo haaban kari waayey isagoon hunguri waashido een hid uga yaabaynin haawaydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadheen kolka haddun bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xiriiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu faarax xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi waabaa waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idili u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daraan sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo toorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeye sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar show kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay usoo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go-een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u miiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale sawaxanka igala kortaga balowdigii baa kolkaa isaga oo aan dhirfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga marowdiga ah iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaas darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miila uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirta siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen abtoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas ogaanahaya waxaa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fulaan haddii kale dirir laysku baaba'aa ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray markaas buu jeeyihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la eg tii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeke xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saala ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la odhan jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geeraar dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horreeya ee sheeka xariirada hoseeya wuxuu yidhi war allaahu akbar ee atoor guuyo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maroodaa is ilaaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmageedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlaynoo ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daah afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oortiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimo ula imaada waa akhyaar camalkeedii aw maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabi layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horraynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabnaa mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo oggolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa warallaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiryo kama yeelinoo qusla aqaba diidiyoo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay warallaahu akbarey waa ninkii adogayda iliguu kala faanayoo diguu oofta ka saarayoo turaabtaa kula aasay atoor guuya sagaarana araggiisba lawaa al'aankaas aynu joogno aan maroodi asiibniyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayoo waatan hiisha uruurin aqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon sida sheeke xariirada laga dhadhansan karo waxaa dhegaystayaa lama huraana inta aadan cadowgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimaysid dabadeedna wixii kuu soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii atoorku garan waayey uu awgeed naftiisii ku waayey barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaha iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka dhegaystayaal halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulantadeena dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.